boqol iyo labaatanka ka midi fi lislaami islaamnimaka dhexdiisa yahay oo boqol iyo labaatan bay horta gaadheen boqol iyo labaatankaasi way qaybsanaayeen oo lixdan sannadood intaan islaamku faafin ayay dee markaa ay ahayd lixdan sannadoodna iyagoo dee islaamo ama islaamku intuu faafay dabadeed ayay noolaayeenoo waa lixdan fi ljaahiliya iyo lixdan fi lislaam ayay boqol iyo labaatan kuna u qaybsan yihiin taquumu oo macnaa tatim baa dhin wa casha xasanu kada xakimu cishriina labaatan oo bacda miatin oo taquumu taam noqon haddaba situuni lixdan minha boqol iyo labaatanka ka midi fi lislaam waa islaamnimaka dhex taas bay noolaayeen uma xadarat way timiyo wa wafaatu kulli minhuma fi lmadiina mid kastaba dhimashadii iyagoo madiina labadoodaba kuba dhintay geeridoodu waxay way xaadirtay sanata arbacin wa khamsiina afar iyo kontonkii khalad tagtay ee hijrada kaba tagta ujeedadu markay hijradu afar iyo konton laga joogo ayay dhimashadoodu ahayd dee da-dooduna boqol iyo labaatan bay ahayd weliba boqol iyo labaatankaasi waxay u qaybsanaayeen islaamkii iyo jaahiliyadii waa arrin adugu kollay uu intaas ku gaabsaday imaamkii ibnu salaax kitaabkiisa muqadimada ee kitaabkana nadmiga uu yahay ziyaado jirtana sheekhaa raacin oo qolku isagoo ka bilaabaya laakiin arrin xasaan qoyskooda u gaar ahayd ayuu sheegayaa wuxuu ihi wafuuqa xasaanin weldankan oo dhan ma wafuuqa xasaan haddaan malan sarifkaa dhigna xasaan isaga korkii waxaa ahaaday halaahatun saddex aabbayaashiisii isku xigay ka mid ah oo xasaan ibnu saabit ibnu lmundir ibni xaraam intaas weeye oo waa xasaan ibnu thaabit ibnu mundir ibnu xaram waa isaga saddex aabbo oo dee aabihii iyo labadiisii awow ee ka dambeeyey saddexdaas baa korkii oo haddaba wuxuu yihi wafuuqa xasaana xasaan korkiisa waxa aaday halaahatun saddex aabbayaashiisii kusoo xigaya ee kuwa durugsan aan ahayn kuwaasoo caashuu noolaa kadaa saas oo kale saa kaasoo kaleo ujeedadu waa arrin la yaable waa xasaan iyo aabihii iyo awowgii iyo awowgiisii labaad ama aabihii awowgii mid kastaaba boqol iyo labaatan buu jiray waa muddo dheer nin bay kasoo naqliyeen kollay macruuf ahaayo uu isagu dhalay oo xasaan ibnu saabit dhalay oo shaacirtiisoo kale ahaa ayaa markuu qisadaa sheego ayuu qadaadka u jeysan jiray isagoo madaha leede aniguna mara waxa laga yaaba inaan intaa gaadho ilaahay gaadhsiiyo kol haddii afartiidii saas afartaa iga sarreeyaaba ay intaa noolaayeen isagu kontonaba gaadho sidee afartan buu ku dhintay oo aad kole mushaaciro macruufan daba wafuuqa xasana halaahatun oo caashuun walaa kadaasa wuxu uhi markaa xaafid alciraaqi wamaa yucrafu lama garanayo oo ladayrihim waa usrada iyo qoyska qayrkood dee arrinka waa afar isdhalay oo mid kastaa boqol dhaafay ama boqol iyo labaatan gaadhay carab dhexdeeda laguma garanayo carab dhexdeeda laguma hayo dad saasa oo saa isu wada dhalay oo haddana da-daa wada gaadhay lama garanayo wamaa yucrafu lama garanayo daakan waa amriga intan leega boqol iyo labaatanka ah ligayrihim iyaga kayrkood looma garanayo qoltu ciraaqi baa le waxaan idhi xuwaydibu xuwaydib ibnu cabdilcuza oo waa nin quraysh oo ibnu cabdilcuza xuwayd ibnu cabdilcuza laydhaah oo macni yarbuucin ina yarbuuc maciisa ahaaday yarbu ina yarbuucaasoo saciidin saciid ah haddaan jarno waayo nusqoynka qaar saasaa ku dadisan ama saciidun huwa isagu saciidunba weeye ibnu yarbuucan markaa waa saciid ibnu yarbuuc ka yucuzaa waa loo nisbaynayaayo haadaani labadan waa xuwayd ibnu cabdilcuza iyo saciid ibnu yarbuuc labadan oo maca xamnana kollay wasanka daraaddeed baa xamnana ee maca xamnana nimaka iska dheh xamnan maciisa ahaaday iyo wabni nawfalin makhramat bnu nawfal labadaa macooda ahaaday kullun ay kullu waaxidin min haaulaai alarbac mid kastoo afartaa ka mida maxaa loo nisbaynaya yucdaa ilaa wasfi xakiimin xakiim wasfigiisii iyo da-diisii baa loo nisbayn ee fajmul markaa cadadka isu geeyo jan ah waxay kuu noqon afartan marka labadii hore loogu daro lix bay kuu noqon oo isagu ibnu salaaxlabuu ku gaabsaday ciraaqida afar kala soo kordhiyey oo waliba wada quraysha afartan dambe xuwayd ibnu cabdilcuza xakiim ibnu xisaabna quraysh ba xuwayd ibnu cabdilcuza iyo saciid ibnu yarbuuc iyo xamnan isagu nin laba idhaaho oo isaguna qurayshun ah xamnan kollayna xagga hoosea wixii akhbaartoodiiyo umuuraha ku tacalluqsan ee idiin wada dhammayn anagu ma eegi kareen maka kuwa iyo mahramatu bnu nawfal afartaasi dhammaantoodba waxay gaadheen iyaguna boqol iyo labaatan bay gaadheenoo welibana ah da-daasna way ahaayeen sanadaasna way dhinteen oo lixdana fi lislaam lixdana way ka horeeyeen taasba weyo marka fajmuta wuxuu u wadaa waa halkii dee imka waa jamcintii ujeedada isugeeyo waa tirada isuge afartan iyo labadii hore waa iska takmila marka iyo tatimun bay noqon maxay noqon marka lix bay noqon marka dee isugeyso afartan labadii hore aada ugeyso lix baad markaa saxaabi ayaa boqol iyo labaatan gaadhay boqol iyo labaatankaasna lixdan way qaysayin oo lixdanna waa fi lislaam lixdanna waa fi ljaahiliya labadaa hore ibnu salaaxba uu sheegay afartanna ciraaqa bay kitaabkeena zawaa-ida uula dheeriyey kitaabkii asalkiisa ayay ka mid noqon oo markaa wuxuu yihi qultu xuwaydib bna cabdilcuza oo maca bni yarbuucin ahaaday saciidin saciid ah ina yarbuucaasi ama saciidin huwa saciidin weeye ina yarbuuciye yuczaa waa loo nisbaynayaayo haadaani labadan maca xamnanin iyo wabni nawfalin kullun mid kastoo afartan kaba mida kullu waaxidin haaulaa maxaa loo nisbayn ilaa wasfi xakiim xakiim wasfigiisa xakiim wasfigiisna waa inuu boqol iyo labaatan gaadhay lixdan sudoodna fi lislaam wuu noolaa afar iyo kontonkii hijradana waa dhintay intaa weeye ee fajmuljamciyo tirada isu geyso lix bay kuu noqonin taa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wafi saxaabi halkan saxda matnigay tahay wasan idinma qabanaya haddii sidaa lagu daayo waana laba jamacun oo saxaabatibaa inoo taala ee lafdigu waxa weeyaan dee wasankuna ku toosayaan wafi sixaabi oo iyadna jamcu saaxibinuna waa jamacune wafi sixaabi markaas saxaabati baa odhan haddii kale wasankuu jabaya beydkii lama aqri karayo wa fi saxaabi ay asxaabta dhexdeeda waxa ku sugan sittatun lix saxaabi oo qad cumiruu la cumri siiyey oo cumrigoodii uu gaadhay kadaaka saas oo kale oo boqol iyo labaatan uu gaadhay oo dukiruu lagu sheegayna oo lagu soo dheex lagu sheegay filmucamarina dadkii cumrigoodu dheeraa lagu sheegay laakiin kuwa waxay kaga duwan yihiin lixdaa kale magaceedna xagga hoose lixdubay idinku sugan yihiin sharaxie kuwa lixdaa waxaynu haynaa wasfi siyaadoo boqol iyo labaatan qaybsan inay noolaayeen kuwan inay qaybsanaayeen boqol iyo labaatankii lama hayo sababtuna waxa weeyaan ama raggaa way kaba geeri horeeyeen oo waktiga dhintay way ka horeysay ama way ka geeri dambeeyeenba ama waktiyadii dee bal markaasoo dee xaaladaasaa jira ama waxaan laba garan ahayn waktigii bidabdi ay u dhinteen laakiin da-dun baa la garanayaa oo saas baan imaka iyaga loo odhanayn boqol iyo labaatankii way u qaybsan yihiin oo lixdanna waa fi lislaam lixdanna waa fi ljaahiliya laakiin da-daas way gaadheen boqol iyo labaatan bay gaadheen markaa dad iyagu dee imaamkan weynee dahabi ayaa kitaab gaaru ku leeyahay dadkii boqol dhaafay uu ku tarjameeyo oo la madbaceeyey ayuu leeyahay oo kale markaa iyaga iyo raggii iminka saxaabadu banayna dadkii culimadii kala dambeeyey ee iyaguna boqol dhaafay baa iyaga uu ku tarjameeya taraajim ugaba dhigtaa ilaa uu xajaaj kasoo gaadhayo sheekhiisii ahaaba uu kasoo gaadhayo bal markaa haddaba kuwaasay ku jiraan laakiin waxaan halkan kuwan loogu darin ama way ka dhimasho horreeyeen ama way ka dhimasho dambeeyeen ama da-doodii waktiga dhinteen baan la garanayo saa daraadeed baan umuuraha loo dabdin karahayn inay qaybsan yihiin boqol iyo labaatankodaas adaba fi saxaabi asxaabta waxaa ku sugan sittatun lix qad cumiruu la cumris iyo cumrigii loo dheereeyo ilaahay da cumrigooda dheereeyo kadaaka saas oo kale waa maxay boqol iyo labaatan oo dukiruu la sheegay filmucamarina dadkaa cumrigoodu dheeraa ee boqolka dhaafay laguma sheegay laakiin aan dee kuwaa hore waxay kaga duwanyihin arrintan aan sheegnay ay tahayba bal kolleyna dee sharaxa aada usoo aqriyay idinkayna anfacaysaa markaaso waa ka aragteen dee sa usoo yar aqrideena kitaabkii way timaamteena waan ka yar gaarsiina afartan bayd waayo wax sidaasa masi aha waqbida waxaa la qibdooday oo uu dhinto ruuxdiisii la qabtay athawriyu imaamkii caalimka ahaa ee xaafidka ee faqiiha ahaye de maxayd markaa caabidkana ahaa athawriyu sufyaan thawri caama ixda waa sanadii koobaad ee min bacdi sitiina lixdan dabadeed iyo wa qarnin qarni dabadi an boqol iyo lixdan cudda bacna cudda tiriyo taas waxa weya waa iska takmilo uun ariftuna waa lididlaaq in lixdankii qarniga taas taasoo dee la tiriyey weeyaan oo macnaa cudda macduudaani wey iyagoo ah lixdankaa iyo boqolkaasba kuwa tirsanun macnu waa taas iyadoo la tiriyey oo ujeedadu boqol iyo koob iyo lixdankii hijrada ayuu dhintay sufyaan thawri sufyaan ibn saciid wa bacdu ay wa bacdahu isaga dabadiina fii tiscin sagaal oo tanii raacaysa sabciina toddobaatan markaa maxaa kuu jira qarnigana uu kuula socdaa waayo wax qarniga ka horreeye ma jiraba qarnigaa hore dabadii wey waa qarnigii labaade haddaba sagaal oo toddobaatan raacaysa waa sagaal iyo toddobaatan iyo boqol marka boqol iyo sagaal iyo toddobaatankina ayaa kaanat waxa ahayd wafaatu malikin imaamu daar ilhijra imaam malik geeridiisna boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii bay ahayd wa fi lkhamsiina kontonkii iyo wa mi-atin boqol waa boqol iyo konton markay hijradu ahaydna abaa waxaa dhintay abu xaniifata abu xaniifa nucmaan ibnu saabit ayaa dhintay oo markaa saddexda labada horeba waa ka geeri horeeyey abu xaniifa u geeri horeeyey raggan markaa aan hayna imaka wa fi lkhamsiina kontonkii iyo wa mi-atin boqol waa boqol iyo kontonkii hijradana qabaa waxaa dhintay abu xaniifata abu xaniifa washaaficiyu imaamkii shaaficina madaa waa tegay oo dee lixali rabbi iyo ila alaakhira bacda qarnayni laba qarni dabadeedi oo iyo liarbacin liwaqti arbacin iyo afar weye ujeedadu markay laba boqol iyo afar hijradu ahayd waa laba boqol iyo afar hijrada ayaa uu rasul ayuu markaa shaafici xaggii rabbigii uu u socday weeye oo uu dhintay wabacda washaaficiyu shaaficina madaa waa tegay bacda qarnayni laba qarni dabadeed ila arbacin liwaqti arbacin ujeedadu laba boqol iyo afartii hijrada ayuu tegey ama waqti labada qarni ka dambeysay dee afar sodoodu waa laba qa laba boqol iyo afar wey uma qadaa waxaa dhintay ma'muunan xaariyahay isagoo ilaahay ka badbaadiyey mixnadii aada u dhibta badnayd ee aadna loogu dhibay ee mixnadii khalqulqur'aantaas fitanteedaas iyo iyo dee shakii nimankii wulaada ahaaba rabbi ka badbaadiyey oo ma'muuna waxaa dhintay axmedu axmed fi ixdaa arbaciina koob iyo afartankii oo axmed ibn moxamed ibni xamballa laba boqol iyo koob iyo afartankii hijrada ayuu dhinto madhabahan matbuuca ah isaga abu xaniifana waa ugu geeri horeeyey waa ugu wen yahay axmedna waa ugu yariyo waa ugu geeri dambeeyeyo dee bal markaa abu xaniife iyo maalik waa laba noo isku waqti ahaa shaaficina waaba tilmiidkii maalik axmedna waaba tilmiidkii shaafici saasadan haddaba suma qadaa waxaa dhintay ma'muunan xaar yahay isagoo dee maamuun macnaa ilaahay dee ka badbaadiyey oo waxa weeyaan dee ka aan isagii ka aan noqdo adigu ilaahay ka badbaadiyey fitnadii dee iyado fitnadii khalqu lqur'aan axmedu axmed fi ixdaa arbaciina koob iyo afartankii iyo labadii boqol hijrada waa laba boqol iyo koob iyo afartanki waayo shaaficida labadii boqol kala dambeeyey isaguna isagu kasii dambeeyey waa laba boqol iyo koob iyo afartanki hijrada markaas bay markaa wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala aimadan xadiidka khaasatan shantan kutubta ugu waaweyn leh iyo dhowr nin oo kale oo iyaguna kutubtoodii aada loogu intifaacay oo raacay ayaa uu inoogu khatimi doonaa baabkii taarikhda wallahu subxana watacaala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم البخاري ليلة الفجر لدى ست وخمسين بخرط كالردى ومسلم سنة إحدى في رجب من بعد قرنين وستين ذهب ثم لخمس بعد سبعين أبو داود ثم الترمذي يعقب سنة تسع بعدها ودونسا ربيع قرن لثلاث رفصا ثم لخمس وثمانين تفي الدار قدن ثم الحاكم في خمس قرن عام خمسة فني وبعده بأربع عبد الغني ففي الثلاثين أبو نعيم ولثمن بيهقي القوم من بعد خمسين وبعد خمسة خضيبهم ونامري في سنة واعني بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم واحذري من غرض فالجرح أي خضر وما عدا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد
لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أدب وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن الصالح فربما كان لجرح مخرج غضى عليه السخد حين يحرج بسم الله الرحمن الرحيم waxay noo socday wafayaadkii bal saxaabadii qaybo kaba mid ah iyo a'imadii amaiyo waxa weeyaan fuqahada iyo ama madaahiba iyo a'imadii iyaguna usuushan xadiiska lahaa ee a'imadii xadiiska bal markaa fuqahadii iyo aan ka soo baxno shalayta cashirka inoogu dambaysay maanta insha allahu tacaala inta baabkan ka harsan waxaan ku arki doonaa usuushan shanta ah ama kutubtan ummuhaadka bal marka ibni maaja laga reebee shanta ah a'immadii iyagu musanifiintooda iyo mu'alifiintooda ahaa ee a'immadii xadiiska ahaa wafayaadkoodii baan arki doonaa waxaana inoo raacin doonaa qolooyin kale oo iyaga dabadood yimi oo ta'liiftoodii iyo tasniiftoodii aada u heersaraysay oo u fiicfiicnaydna lagu intifaacay oo aada looguba intifaacay buu iyagana wafayaadkooda inoogu khatimi doonaa wuxuu uhi markaa sheekhu raximah اllahu tacaala uma albukhaariyu uma albukhaariyu bukhaari radaa wuxuu tegay ou adduunyadan ka tegay laylata alfidri afurka habeenkiisii waa habeen ciidulfidri ladaa sittin wa khamsiina lix iyo kontonkii agtooda ahaaba ama dee markaa ahaa fi sittin wa khamsiin bikhartanka meesha khartanka la yidhaaho ayaanu isagu ku wafaaday oo u ku dhintay lixiyo konton unbuu ina yidhi hijrada dee kollayna waxaan dee wada garanayna inaan lixiyo kontonkii hijrada isagu ee gaarka aan lixiyo kontonkii oonay waxba la socon aanu dhiman waxaa inoo dambeeyey oo wafayaadkii inoogu dambeeyey shaafici iyo axmed labadaasaa inoogu dambeeyey shaafici iyo axmedna labadii boqol bay ka dambeeyeen oo shaaficina afar baa u raacaysay axmedna koob iyo afartan baa u raacaysay marka labadii boqol baan haynaa weli labadii boqol may bedelmin wax ka yarna maaha haddaba waa lix iyo kontonkii oo bacda qarnayn dee ahaatay bacda almi-atayn labada boqol ee hijrada dabadeed ahayd oo markaa waxay noqon laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada habeen ay soo gelayso waxa weeyaan ciidulfidr ay soo gelayso ayuu qaryo bukhaaro adiguna waaxideed ahayd oo khartanka ama samarqada bukhaaro mayno meelaha ka durugsanay samarqada adigu xaggaas dee waxoogaa u jirtay oo khartanka lagu magacaabayay waxaana isa ibnu daqiiq lacid oo kale xataa kasre waa soo naqliya ama waaba ku dabdiyo khirtanka labada wajba marka waa iska banaanaan karaan khartanka iyo khirtanka aduu qaryo magacaa lahayd ayuu ku geeriyooday imaamkii dee a'imadii muxadisiintaba imaamkoodii ahaa ee alifay kitaabkan ah dee kitaabka ilaahay dabadee ama wax bashar la dejiyo kitaabka ugu sixo badanba ayaa isaguna tegay oo halkaa adduunyo ka tegay oo waqtigaasoo dhintay sheekhan shaarixa ee dee nadmigana lihinaa radaa wuxuu inoogu fasiray oo xagga sharaxa inay bimacnaa dahaba tahay waayo dee aada waxaa loo yaqaana kollay ninkii kutubta imaan daalaacday ama luqada carbeed dee waxoogaa macrifo uliba uu garanaya iyadoo bimacnaa halaka ku timaado alrada alhalaak weeye laakiin wuxuu sheekhu inoo sheegayaa raximahu llahu tacaala markan ay halaag ay macnaheeda leedahay dee waxa weeyaan waa faciilo wasankeedo radiye ayaa maadigeedu yahay mastarkeedna arrada ayuu noqon laakiin marka ay facalo wasankeed tahay siay noo tahan iminka ay noo xarakaysan dee si kalema xarakeysanaysaan bal de way muuqataan oo de inaki ya-dii dhibca looma yeelin oo hadday radiyo tahay ya-daa dhibca yeelan lahayd waayo de imika laakiin alif baan aqriyanayo radaadu markay saan tahay bimacnaa dahabo weeyo dahabada dambe muslim uu ku sifayn doono ayuun bay la macno tahay dee xaggu ka tegayna waa adduunyadii oo waa wafaaday weeyaan xataa dee lafdiga in in halaka fulan bimacnaa maata fulan oo kalena iyadno de way taas oo tahay oosan inaga kolkol ama gaaladoon de loo qaatay in halaka laga cabiro dhimashadiisa iyada taase laakiin xataa ruux caadiyaba oo waxay noogu sugan dee in hawenay umu sinaan la odhanayo rasuulka u timi oo dee ay tidhi dee halaka abuu sinaan ama odageedii bay sheegaysay fulaan baa halaagsamay macnaa waa dhintay wax kale maaha wax dhaafsan oo ay keenaysayna markaa macnahaas ama dee ay dhaafsanimay jirin hal meelaha sidaas oo kale ah haddaba suma albukhaariyu bukhaari ragaa waa tegay oo adduunyadan buu ka tegay laylata alfitri habeen ciidulfidri ah qoladaa sittin wa khamsiina ay bacda almi'atayn wey lix iyo kontonkii dee cindigooda ama agtood ahaatay laba badan boqol kaba dambeeyey bikhartank meesha khartanka la yidhaahna dhimashadiisa ahayd oo halkaasuu ku dhintay xagga da-diisa iyo intay gaadhsanayd ilaa waqtigu dhintay xagga hoose ayaa insha allahu tacaala kaba arki doontaana waayo umuuraha u wada baxtinaya sheekhu raximah llahu tacaala wa muuse imanka halkan wafayaadkun baa matniga inoogu suganaya laakiin mablaqu sin taasi inooguma sugnaa matniga wa muslimun muslimna dahaba waa tegay oo adduunyadan buu ka tegay oo uu dhintay sanata ixdaa waa kowdii min bacdi qarnayni laba qarni dabadeed ahaatay iyo wa sitiina lixdan oo markii taariikhdu ay ahayd laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijirada ayuu dhinto weliba bishii buu isaga inoo sheegay dee waa kaa bukhaarina inoo sheego waa habeen ciidulfidriga waa shawaal bilowgeedii bay ahayd tanna muxuu yihi waa fii rajab bisha rajab markaa fii rajabin waa bisha rajab laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijrada ayaa imaamkii dee isaguna kitaabka soo raaca kitaabka bukhaari lahaa ee muslim isaguna uu dhintay oo uu ku dhintay niisaabuur iyo halkii beledkiisuu ahaa uu ku dhintay wa muslimun muslimna dahaba waa tegay oo daartan adduunyo ayuu ka tegay sanata ixdaa ma fii rajabin bishii rajab sanata ixdaa waa sanadii koobaad ee min bacdi qarnayni laba qarni dabadood iyo wa sittiina lixdan dabadeed ahaatay waa laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijrada bishii rajab baa muslimna dhintay huma likhamsin bacda sabciina abu daa-uud ay huma tuwufiya waxaa dhintay likhamsin waa limudiyi khamsin waa shani markii ay tagtay bacda sabciina toddobaatankii dabadeed abu daa-uuda abu daa-uud baa isna dhintay oo abu daa-uud saaxibu saaxibu sunan sulaymaan ibnu alashcati sijtatani waxaa isna dhimashadiisu ay ahayd shan iyo toddobaatankii iyo labadii boqol markaa labadii boqol way ku taallaa weli ismay bedelan kuwaas waa labadii boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijrada ayaa imaamka abu daa-uudna isaguna kitaabkan shahiirkaa leh ee usuusha kaba mida ayaa isaguna uu dhintay oo basra ayuu ku dhintay sabisha shawaaliya bay ahayd xagga hoose ayaanu sii taam yeelayaa wixii intan kaba dhiman ee ku tacalluqsan dhimashadood bal iyo dhalashadoodii wixii la yidhi si aan u ogaano markaa da-doodu intay gaadhsiisnayd markii ay dhinteen ee sharaxayay intaa ka helaysaan uma likhamsin ay suma maata waxaa dhintay likhamsin limudiyi khamsin shan markii ay tagtay ama dee waa laamtiri tawqifun bacda sabciina toddoba shantaasoo bacda sabciina toddobaatan dabadood ahaato waa shan iyo toddobaatankii dee waxaana dheer labadii qarni ama labadii boqol aynu soo maray abu daawuuda abu daawuud uma yacqubu waxaa la celbiyey oo ama suma tirmidiyu tirmidi yacqubu waa raacay oo abu daa-uud buu geeridii kula cirbiyo dee caqabkii iyo dabadii ayuu isna dhintay sanata tiscin sanadii sagaalaad oo bacdaha bacda sabciina toddobaatanka dabadeed ahaatay oo macnaa tirmidina uu raacay abu daa-uud buu geeridii iyo wafaadkii kuba raacay waqti dheerna uma dhaxayn goortuu dhimintayna maxay ahayd waa sagaalkii bacdahana waa bacda sabciin toddobaatanka waa tan aan ku soo aragnay abu daa-uud haddaba afar sanoodunbuu kaba dambeeyey oo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijirada ayaa tirmidina uha beledkiisiibuu ku dhintay isaguye ayuu dhintay oo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijirada ayuu dhintay imaamka isaguo abu ciisa moxamed ibnu ciisa bal taas xagga bishna rajab bay haydo siay dee culimada ayama aymo xufaada uu kala soo naqlinayo sharaxayd idinku umuuraha kaba eegan doontaan bal qolooyin ama khaliiliyo isagu taariikhdan wax ka duwan kitaabkiisa ku sheegay oo sheekhuna yidhi un taasi waa mala un bay ahayd waxa uu sheegay saxiix maahana waynu arki doontaan sharaxay ku sugan tahay uma tirmidiya tirmidi waa isaga dabadi abu daawuud tirmidi iyo caqubo waa la cerhbiyey oo waa raacay oo waxa weeye sanatati de geeridiibuu ku raacay sanata tiscin sanadii isaga adee bacdaha toddobaatanka ka dambeysay wadownasa waa beled iyadna khuraasaan ku taalay oo waa xaggay ka wada yimaadeene nasa magaaladii la odhanayay ninkii u saaxiibka ahaa oo minkuuri naysaabuur oo naysaabuur bay dee mandiqadeeda ahayd ama minaadili farisba haddaba dee annasaa-iyu annasawiyuna qiyaas way keenaysayba laakiin annasaa-iy iyo annasaa-iyo waa kuwa intaba nasawiyuna barhkood ha qoreeno waaba sii asalka ahayd haddaba nasakii u saaxiibka ahaana raabica qarni qarnigii afraad kiisii afraad weeye qarnigii afraad oo qarnigii waa isbedelay imika lisalaatin limudiyi salaatin saddexna dee tegitaankoodiiyo markii ama ladaa salaati weeye markii ay saddex agtooda ahayd oo ujeeddadu waa qarnigii afraad markii saddexdii sanadoodee hore un weeye sanadii saddexaad laga joogo qarnigii afraad markii saddex sanadood looga joogo marka maxay noqon saddexdii boqol way buuxsameen saddexdaa qarni waa soo weydaartay qarnigii afraad buu galay laakiin qarnigii afraad muxuu ku leeyahy waa saddex sanadood un oo waxay noqonaysaa waa saddex boqol iyo saddexdii hijirada ayaa rufisa laha raatiyey oo raati lagu diray bal markaa taas weeye wadow nasa nasakii u saaxiibka ahaa waa imaamkii axmed ibnu shucayb abu cabdiraxmaan annasa-i raabica qarnin waa qarniga kiise qarnigii afraad ama qarniga kii afraad lisalaatin limudiyi salaatin markii saddex sanadood un qarniga ay kaba tagtay ee sanadaa saddexaad laguma jiro ayaa rufisa maxnaha waa suu sheekhu kaba cabirayoo tan wuxuu fasirayaa balgari dhimashadiisi sababteedu waxay ahayd adigu horta wuxuu dhintay saddex boqol iyo saddexdii hijirada ayuu dhintay oo isaga qorooyinkan usuushalay ama umuhaadka uu geeri dambeeyo laakiin de cibrigiisa ayaa kollay inta uu gaadhay waxaweyaan xagga da-da waaba dee in yarunbuu kaba yaraa marka hore laakiin aad buu u cimriyo sideetan sideed sideetan ama ilaa sagaal iyo sideetan ayuu gaadhay oo markaa qarnigii saddexaad saddexdiisii ayaa dhimashadiisu ahayd laakiin sababtii dhimashadna maxay noqon rufisa waaliftu waa lidlaaqe waa la haraatiyo dee siday soo naqliyeen weeye aymo oo waxay yidhaaheen isagu markii hore masar buu deganaa isagoo da-daasoo markaa sagaashan kuba dhow buu dimashaq yimi iyo dhulkaa falastiin iyo adigu dhulkaasuu soo gaadhay isagoo dimashaq jooga ayaa mucaawiye bal la weydiiyey iyo wixii bal fadaa-ilah ee axaadiista ugu soo arooraya taas markaasaa wuxuu hadal buu yidhi alaa yardaa mucaawiyatu ra'sa bira'sin xataa yufadal mucaawiya miyaanu ku kaafsoomaynuun dee ra-san biraas oo ujeeddadu dee ilaa laba simo saacadi oo kale iyo oo taas oo arrinteema waxay noqonaysaa idinku doonaysaan in lasii fadilo laga fadilaba dee cid kaba sii fadli badnayd meeshana kolley malaa naasiba way iskaga badnayd besidna waa la joogay famaa zaaluu yarfusuunahu fii xubnayhi ama fii khusyatayhi xataa akhrajuuhu min almasjid halkii dadkii dee tan weydiinayay waa nin sagaashanba ku dhow ama sanadee ugaba dhiman tahay ayay dee too ku bilaabeen haraati ay haraatiyeen ay dhinacyada ka haraatiyayeen ilaa masjidkii ka saareen adugu markaa waxaa la yidhi isagoo dee malaa xanuunsanayaba ama dhibaato adigu aada markaa dhib ay weynay halkan kasoo gaadha ama ka loo qaadayo halkii ayuu kuba dhintay isagoo dee ah ruuxaa dulmiga lagu dilay ee maqtuulkee da-daasna xaafidkii waqtigiisiina ahaa waana aqoontiisna ay aada u sarreyso culimmadu ay muslimba xagga marka la eega celosha axaadiista iyo macrifadeed ay kaga horreysiiyaan bal taas buu sheegayaa rafsigan uu sheegayaa rafsigu dee waaba haraatidii ah bal markaa taasba weeyo waa sababtii dhimashadiisa ee dees ay markaas oga naqliyeen markaa maka ayaa lagu asay way dhahan barhkoodna xaggaa iyo dee markaas ayaabu kuba dhintay idhahan ramla meeshuu ramlay ahayd meeshan magaaladan dee falastiin kuba taale ilaahay makada baan markaa magaceeda naqaano oo bal markaa taas bay ahayd isagana halkana waxaa sharaxa inooguma sugan oo xagga dambe waa safxada afar boqol iyo tob iyo lixdan markuu cibaaradan sii sharxayay famaa zaaluu yarfusuunahu fii khisyatayhi oo dee xiniyihiisaba ay haraati kala dhacayaan oy bal markaa ma ay laadayaanba xataa akhrajuuhu min almasjid laakiin kasiiro calam nubala markuu qisada soo qaatay iyo fatxulmuqiiska sakhaawi iyo fatxulbaaqiga zakariya alansaari waxaa ku sugnaa halkaa bedelkeeda iyo xataa xibnayhi laakiin halkan waxay dhacday shadaraatu daam iyo kutub bay dhacday khasyatayhi kuwa kale waxaa ku sugnaa xibnayhi oy dee tafsiirkoodna yahay macnaa xibni waa musan alxibnayn musana alxibni waya xibni walijaanibo oo halkaa dhinacyadiisa iyay dee kala dhacayeen ee markaa lafdiga khasyatayhi bedelkeeda xibnayhi kutubtaa kale ay kuba sugan tahay wartaa wooye hadaba raabica qarnin waduunasa raabica qarnin lisalaatin rufisa sheekhu intaas buu ku dhaafay ibnu maajah oo isaguna dee kitaabkan weyne marka kutubta lixda ah aynu hore usoo marnay lixaan laga dhigo kitaabka lixaadba ah geeridiisii halkan kumuu sheeginoo waayo ibnu salax baa shantan ku gaabsaday dee kollayna waqtiyo ilaa intii hore oo dhan usuusha shan midi oo kale tuxfatul ashraafki iyo dakhair almu'alif iyo kutubta kale iyadna adraafta ayaa markii dambe iyaguna ku daray oo saasa ee laakiin waqtiyadaa hore sadee raggii kutubta xataa ibnu asir kitaabkiisa jaamic lusuul oo kale dadka lixaad muwadaa buu ka dhigaayo kuma soo daro malaa kitaab isaga u asala oo tajriid saxaax la yidhaaho oo nin razin markaa razin la yidhaha uu leeyaha alcabdari taasna iyadna maraa kaa lixaadee muwadab u hayo waa isaga ku tabca u yahay jaamic lusuul taas oo kale iyagu kuba dareenoo markaasa buu ugaba reebaya laakiin sharaxa ayuu ku sheegayaa bal isagana waqtigii uu dhintay marka nin baa jira burhaanuddiin alxalabi la yidhaha ama aada loogu yaqaano sibd bn alcajami waa nin xaafida oo xufaadii waqtigiisii ka mid ah oo talaamiidii ciraaqina kaba mid ahaa marka nuskhadiisa ee kitaabkan waayo kitaabkani dee waxaa aada ba u diraasayn jiray markii ugu horreysayba talaamiidii ciraaqi lahaa saaxaaf ibnu xajar iyo burhaanuddiinka iyo amsaashood markaa nuskhadii matniga ahayd ee isagu lahaa nuskhadiisii de uu sheekhiisana kaba qaatay oo kale ayuu meelo abyaad buu kolbad ee markaa albeyt bacda albeyt buu kordhiyaa ama hadduu isleeyay tatimo oo kale halkii muttafiqa beyt baa kuga sugnaa nusqadiisa halkan oo kale waxyaaluu nadadmiyaa markaa wuxuu ku nadmiyey isagu taas oo kale cibaaro kaba cabiray isagoo dee intan ku taamiyeeliya qultu wamaata alxaafidu bnu maajati min qabli xabli tirmidi bisanaatin waa cibaaradiisii oo qultu wamaata alxaafidu bnu maajati min qabli xabri tirmidi bisanati way oo waxaan idhi oo waa isagoo sheekhiisii lede intaas hadduu ka tegay waan kordhinaya sheekhuna wuxuu uga tegay dee kitaabku nadminayay baanu ku sugnayn xaafidkii ina maajah wuxuu dhintay caalimka reer tirmid waa tirmidi hortii ayuu mee bisanati maaha bisibtati way lix sannadood uu ka horeeyey qultu wamaata alxaafidu bnu maajati min qabli xabri tirmida bisibtati lix sannadood ka hor oo dee waxaan soo aragnay laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii tirmidi hadduu dhintay lix sannadood markaad kasii horreysiiso waxay ibnu maaja dhimashadiisu noqon laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan oo marka abu daa-uudna waa ka horreeye weeye oo saddexdan uu ka wada horreeyey asxaabu sunan markaa isaga u geeri horreeyey laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan bay noqon marka abu daa-uudna waa tan shan iyo toddobaatanka aan aragnay tirmidna sagaal iyo toddobaatan baa aragnay nase-na waa tan aan hayno marka waa qowlka yidhaahay barhkood baa yidhi shan iyo toddobaatankii oo marka ay abu daa-uud bay isku sunnad noqonayaan haddii shan iyo toddobaatankii laydhaah bal adigu ibnu maajana sharaxana wuu idinku sugan yahay waa waqtigii dhimashadiisu taas bay ahayd bal kalley waxayn imanka dee waqtigii m waan taan min saxay halkaa khasiyatahi laakiin kutubta qaar sidanba way dhacday ee barhkoodna kutubta idiin tilmaamayna xubmayhi baa dhacday kollay safxada ka horeysana sadarka ugu hooseeya qaala alxaafidu abu caamirin alcabdiyu taas baa iigu sugan dee qolooyinka dabcadan haysana way ugu wada sugan tahay ee sababku waxa weeya ra in lagu kordhiyo oo qaala alxaafidu abu caamirin alcabariyu la yidhaah cabdiyu maaha alcabariyu marka waa laba nisbood alcabdiyu hadday nisbadu tahay waa nisbadii reer cabdilqays nisbadoodiibaa alcabdiyu taasi ay yidhaahaan oo labadiisi mid ahaan baa labas markaa nisbadii ay kaba dhigeen alcabdariyuna kale waa dee malaa kelimo labadii ismie waxa weeyaan meesha jiray ee ninka loo nisbaynayo mudaafkiiyo mudaaf ilayhi baa midna xaraf laga soo qaaday midna kelimada inteedii kale waa nisbatun ilaa cabdidaar oo reerkii qureysheed ee macruufka ahaa reer cabdidaar ayaa waxa weeye nisbatee beytkana kol maftaaxiisa iyagu hayn ama hayn jirayba dee miftaaxa kacbada hayay kuwaasay nisbadu tahay oo alcabdariyo waa nin xaafidoo qureysha ayuu ahaa asirkiisa hore maqrib haba ahaado laakiin wuxuu deganaa daarusalaam ayuu deganaa ama se baqdaad dee magaaladii baqdaad ayaana kollay nin xaafida oo mutqina ayuu ahaa bal kollay tarjamadiisana dee waxyaalo ay culimadu markaa ku yar dee isaga wax kaga sheegaan way ku sugan tahay laakiin xifdi iyo itqaan iyo dabdi aada u sarraysa leh ayuu ahaayo oo maxamed ibnu sacduun la yidhaha laakiin waxaan uga jeedin alcabdiyu maaha waa alcabdariyu waana kolley waa nin dambe qarnigii lixaad ayuu rubciisii hore dhintay uma lhamsi wamaaniina tafi adara qudni uma talxakimu fi khamisi qarnin cama hamsatin fani uma lihamsin laamtani waa laamtan kolley taariikhtii waxaa way iskaba gasha liwaqti kada markaas waa laam tawqid bay barhkood kaba cabiraan haddaan doonno adhabaa limudiyi hamsin uma limudiyi hamsin shani markii ay tagtay iyo wamaaniina waa shantii iyo wamaaniina sideetankii hijirada taasoo tafi taam noqonaysa oo kaamil noqonaysa ayuu dee tuufiya dhintay adara qudniyu inankii xaafidka ahaa edara qudni waqtigaasuu dhintay daarulqudnina se halkaa mishkaba inoogu sugan xaafid baqdaad ku taalay bay ahayd oo sheekha loo nisbeeyey haddaba imaamka aada u shahiirka ah ee xaafidkii casrigiisii ahaa xaafidkii casrigiisii ahaa dhimashadiisu waxay ahayd shan iyo siddeetankii hadda ogowna dee kolba taariikhdii buuxday ee kuu horreysay boqol ama laba boqol ama saddex boqol ahayd baa kuu socota marka isbeddesho isagaa isbeddelaya marka nasaa-i baa imika aan ka soo baxnayo wuxuu hi raabica qarnin lihalaatin qarnigii afraad markay saddex suuud ka tagtay ayuu dhintay marka qarnigii afraad baan imika joognaa daaraqudna waa qarnigii afraad ee laakiin halkuu isaga saddex sindoodun uu ku lahaa nasaa-i isagu muxuu ku yeelanayaa shan iyo siddeetan oo dee waaba intii da-diisii oo dhanna qarni intaasna waa siddeetan nin gaadhay buu ahaaye waa intii muddadaas bal shan iyo siddeetan jir shan iyo siddeetankii saddex boqol ka dambeeye weeye ayaa dhimashadiisa ahayd oo markaa daaraqudni saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii leh ayuu dhintay uma bacd tuwufiya dara qudniyu lihamsin shan iyo wamaaniina sideetan oo tafi taam noqon ayuu waqtigeed dhintay ummata uma iyo uma ummata waa laba luqo uunoo ummata waa luqa fii uma weeye oo waa luqo luqaadka suma ay ku timaado kaba mid ah sumadii unbay la macno tahay haddaba suma alxaakim ay uma tuwufiya waa dhintay ama faniyada dambe soo qaado waa dhintay u dhammaadayd waa dhintayn wey alxaakimu xaakim abu cabdillaahi waana xaakimka weyn maahe abu axmed waa xaakimkan saaxibu lmustadrak iyo kayrkiiba leh fii khamisi qarnin qarnikiisii shanaad waa qarnigii shanaad ayuu dhintay caama khamsatin sanadii shanaad wey oo waa maxay isaguna qarnigii afraad waa u buuxsamay waana dee da-diisii qarnigaasuu noolaaba cumrigiisii kan waxyar buu ku leeyahay qarnigii shanaad markuu bilaabmay ee sanadii shanaad la joogo ayaa dhimashadiisu ahayd oo markaa maxay noqon afar boqol iyo shantii khamisa qarnin khamis ibnulbayici cibaaradii suyuudi qarnigiisii shanaad shantiisii ayaa ina bayicna waa dee ku shuurooba aad baa loo ibnulbayic baa loo yaqaanbe inagu laakiin taa xaakim baan u garanaynaaye ayaa dhimashadiisu ahayd badhim umata ay uma waa daraquni dabadii faniya waxaa de baabtirmay dhammaaday weeye oo ujeeddadu dee ajashiisa ay dhammaatay oo dhintay alxaakimu xaakimkii abu cabdillaahi saaxibu lmusadrak fii khamisi qarnin waa qarnikiisii shanaad ama qarnigii shanaad caama khamsatin sanadii shanaad oo waa afar boqol iyo shantii waa qarnigii shanaad madaxiisii wey wa bacdahu ay wa bacda alxaakimi xaakim dabadiina waxaa dhintay biarbacin afar sandoodun waqti xaakim kaga geeri dambeeyey cabdulgani xaafidkii reer masre cabdulgani ibnu saciid saaxiibu lmushtabihi wagayri iyo mu'tarif iyo mukhtalif iyo kutubtaa lahaa bal mu'tarif iyo mukhtalifka laba yidhi isaga ugu hor alifay sheekhisan daara qudni oo isna kitaab weyn oo maanta madbuuca leh laakiin waa ugu horreeye leyo taariifta isaga ugu horreeye waana sheekhiisii laakiin daara qudniya haddaba bal cabd cabdulgani ibnu saciidna wuxuu ka dambeeyey xaakim afar sannadood markaa muxuu noqon afar boqol iyo sagaalkii hijrada ayaa xaafidkaas cabdulgani ibnu saciid la yidhaahaana dhimashadiisu ay ahayd taas mu noqon wa bacdahu wa bacda alxaakimi xaakim dabadii biarbacin afar sannadoodun waqti kaba dambaysay ayuu maata dhintay cabdulganiyi cabdulgani ibnu saciid wasanka markaad aqrinaysa cabdulgani un weeye waayo fani a ka horeysa fani oo iyadna laba sukuuminaya iyo adeen la xarakaynin fa fi thalaatiina abuu nucaymin qarnigaasaan weli ku jirna ogow bal dadkan iyagu qarnigaasunba imika uu inoo soo wadaana dhammaanayaan raggan uu inoo tirinayaa markaa wuxuu yidhi fa fi thalaatiina ay famaata iyadana waxa dhintay oo fi thalaatiina soddonkii qarnigaa kaba mid ahaa abuu nucaymin abuu nucaym baa dhintay oo abuu nucaym musnadkii waqtigiisii ama xaafidkii waqtigiisii caladla waqtigiisii waayo waa ninkii ugu sanad sarreeyey bowba khaasatan sanadihiisii dambe oo dhan ahaa xufaadii adduunyada jirtayna ay isugu timi magaaladiisii asbihaan ay isuguba timi hoo dee bal markaa uu jadwal ay lahaayeen midba dee kol midba maalin helaya mid maalin in ka yar helaya xataa intaa uu dariiqa sii maraya wax lagu dul aqriyi jiray bal markaa xaafidka abu nucaym ee axmed ibnu cabdilaahi ee kitaab xadiisa mustalaxaynu dikrigiisa kusoo maray sharxu nuqba bilowyadiisiina waa lahaa waxaanu leeyahay kitaabkan xilyat lawliyaa la yidhaahaye dee ilaa tobanka juz lagu madbicay ama tobanka mujalladna waa leeyahay taariikhna waa leeyahay beledkiisia dee uu taariikheeyey wadankiisii asbihaan iyo dee kutub kaleba bal haddaba xaafidka abu nucaym axmed ibnu cabdilaahi isaguna afar boqol iyo soddonkii hijrada ayay dhimashadiisu aydhoon fa fi thalaatiina ay famaata haddana ama fatawfiya waxaa dhintay fi thalaatiina soddonkii min hada alqarn qarnigaa shanaad soddonkiisii abuu nucaymin weli thamaaniya sideed oo min bacdi khamsiina de halkan iska soo qaado weli thamaanin weli mudiyi thamaaniya sideed markii ay socotay ama sideed la joogo oo min bacdi khamsiina kontonkii dabadeed ahaatayna tawfiya waxaa dhintay bayhaqiyulqowmi qowmku qowm kala mahay waa xufaadii iyo fuqahadiiba bayhaqigoodii waa ninkaa dee shuhroobay aadna u mudnaa ee xufaadii markaas haddaba xufaadii iyo fuqahada bayhaqigoodii ayaa isaguna muxuu dhintay sideed konton dabadi ah waxaanad haysataa afartii boqol marka maxay noqon afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijrada ayuu imaamkii shahiirka ahaayee bayhaqi ee xaafidkii iyo dee faqihaba ahaa kutubta aada u fiican ee kala duwanna markaa lahaaye aada loogu intifaacay axmed ibnulxusein baa magaciisa la yidhaahaaye ayuu naysaabuur ku dhinto waxaa loo qaadayna maydkiisii ama taabuudkiisii dee loo qaaday bayhaq oo lagu aaseen iyadna dee waa kolley waa kuurkeed iyo mandiqadeed bay ahayd weli tamaaniya sideed oo min bacdi khamsiina kontonkii dabadeed ahaatay waa kontonkaasna waa dee waa qarnigii afra shanaad markaas bilowgo markaas afar boqol iyo sideed iyo konton qarnigii shanaad baa la joogaa ee tawfiya waxaa dhintay bayhaqiyu lqowmi qowmka oo xufaada fuqahada bayhaqigoodii marka wuxu uhi wa bacda khamsatin shan dabadeed shantu waa ay khadiibun ka soo qaad isaga ka dhaqaaq shan sannadood ku dar sideed iyo kontonkii maxay noqon saddex iyo lixdankii dee qarnigaas oo waa afar boqol iyo saddex iyo lixankii waa shan sanoodun bay ka dambeeyeen raggan iyaguna waxatuufiya waxaa dhintay khadiibuhum waa khadiib alqowm bidhaho damiirka qowmkii u celiyo waa qowmkan xufaada ah iyo dee fuqahada dee khadiibkoodii waa ninkaa dee khadiib khadiib albaqdaadi ee taariikhu baqdaad iyo kutubtan badan ee anwaacdan xadiidka uu dejiyey ee aynu matiga kuwa soo arkaynay khadiib baa alifay khadiib baa alifayna taasoo noocaa kitaab u dejiyey ninkii lahaa weeye ayaa isaguna axmed ibnu cali ibnu thaabit ayaa dhintay isaguna muxuu dhintay shan sanood ku dar sideed iyo kontonkii waa afar boqol iyo saddex iyo lixankii hijirada weliba isaga un maaha waana xaafidkii markaa dhinaca bari ee caalamulislaami ayuu ahaa wanamariyo ninkii reer namir loo nisbeeyey kollay takyiirku wuxuu ka yimi ismigu waa namir waana dee qabiilo nisbadii baa dee ta keentay tan oo waa waxyaalahan dee nisbada daraaddeed loo bedelo xarako namir kumuu iman ee miimtii baa la farxiyay si salimaba aynu usoo maray in assalamiyu la odhanayay aynu halkii mutalifkiiyo mukhtalifka ugu soo maray ayaa bani namirna annamariyu laydha waa taqyiirkii nisbooyinku ay keeneenba haddaba wanamariyu ninkii ama xaafidkii reer namir loo nisbeeyeyna waa dhintay oo isaguna sanadaa fii sanatin waa sanatin waaxidatin labada xaafid ee midna xaafidkii reer mashriqa bariga ahaa midna xaafid lmaqrib ahaa ama siduu kaba cabiree meelo tafsiirkiisa ka mida ibnu kathiir suurat lbaqara xaafidu ma waraa albixaar badaha waxaa ka dambeeya xaafidkoodii uu kaba cabiray waa ibnu cabdilbar imaamkii la odhanayay yuusuf bal markaa taas baa isaguna sanadaa dhintoon bal markaa yuusuf ibnu cabdillaahi ibnu cabdilbar iyo axmed ibnu cali ibnu thaabit khadiib labadaasoo midna xaafidkii uu ahaa xaafid almashriq midna xaafid almaqrib uu ahaa ninka isna kutubtiisa aada loogu intifaacay kutubta nafciga badan uu leeyahay ee uu muwadica uu kuba sharxay waa kuwa dee usii nafci badan kutubtiisa ee kutub kaloo madbuuca sida jaamicu bayaan alcilmi iyo isticaab iyo keyrkoodna waa leeyihiy markaa kutub intaa kaba badan kitaab markaas waxa weeye adigu bahjat lmajaalis iyo xag adaba iyo isna madbuuca iyo waxa waa wada leeyahay xaafidkaali baa dhinto isaga weliba xagga dee sanad bay wada dhinteen de ahaan ibnu cabdilbar baa aada uga weynaayo ibnu cabdilbar isagu dee ilaa shan iyo sagaashan sanadood ayuu gaadhay isagu oo markaa taas buu gaadhay amaa khadiib isagu kollay toddobaatan bay ahayd oo dhowr iyo labaatan markaas sanadood buu ka weynaa xagga da ahaan se isku sanad bay dhinteen oo isku sanad bay dhinteen oo waxa xoogaa horeeyey bila horeynayay ibnu cabdilbar ayaa bila horeeyey bal markaa wuxuu yidhi haddaba bacda khamsatin shan sanadood dabadood sideed iyo konton kaasoo khadiib waqtigu mee behaqi dhintay markii shan sanadood lagaba joogo ee saddex iyo lixankii iyo afartii boqol lasoo gaadhay ayaa tawfiya waxaa dhintay khadiibuhum qowmkan fuqahada iyo xufaada ah khadiibkoodii iyo wanamari oo ya-duna wasanka markay tahay waan sug iska reebaynaa ama xarakaynayno dee marka kale aan wanamariyo iyo ninkaa isagu reer bani namir loo nisbeeyo waa xaafidkii dee waxa weeyaan maqrib ibnu cabdilbar fii sanatin sano keliya ayay dhinteen halkaa wafayaadkii culimadii ayaan kaba baxaynaa oo bal taas wey macrifatu siqaati waducafaa dadkii lagu kalsoonaa iyo dadkii ducafada ahaa macrifadoodii iyo garashadoodii horta de tiqaadka waa jamcu hiqa dee dacafana waa jamcu daciifin de waana ruwaadi kollay qayb baynu soo aragno aljarxu watacdiil horeynu wax uga soo ogaanay waxaan ka soo ogaanayna alfaadii jarxiga iyo alfaadii tacdiilkaba waan soo aragnay ruuxa bal markaa waxaa cadaala ay uguba sugnaanaysana hore ayaynu usoo aragnay iyo cadaalada labadeedii juz ay kaba koobneyd ee dabdiga iyo dee bal markaa maya waxa weeyaan siqanimadu labadii juz ay lahayd ee cadaaliya dabdi aha waxaa waa waxaan soo wada aragnay imaka halkan waxa weeyaanun waa bal ishaaro xaggii marka la eego dadkii siqaadka ah iyo dadkii dacafada ahaa iyo umuuro kuba tacalluqsan kollay tajriixa iyo tacdiilka ayuunbaa inooguba imanaya laakiin wax laynoo tirinayo oo weynoo kale ma jirto waayo in dee markay noqoto ruuxa siqadaa garashadiis iyo ruuxa daciifkaa garashadiisu taasi waxay keenaysaa ama ay dee ku xidhnaanaysaa un dadkii inaad raacraacdo ood ruuxii garanayso taasna dee waa wixii kutubtan ay culimmadu ku khaas yeeleen aimadu ay kaba hadleen halkan waa ka nooc ahaanun in laynoo ishaaro marka xagga itiqaadkana kutub kala duwan bayo ama kutubba dee adiguba markaas loo dejiyey oo laguma khaas yeeluu kaa mid yahay kitaabkan ibnu xibbaan iqaadka ibnu xibbaan laba idha ibnu shaahino isaguna markaa kitaab siqaada leh waxaana uu shaarixu inoo sheegayaa nin dee isaga uu ka cabiray saaxibunaa oo malaa dee isaga qariya dadkii ahaa isku waqtiga ahayn ay dee waxyaale ay wadaagsadeen oo shamsudiin maxamed ibnu aybak la odhanayay ayaa isaguna wuxuu dejiyey kitaab siqaadka laakiin muu taam yeelin buu leeyo waxaana sharaxa uu shaarixu kuba sheegay inuu mujalad kitaabkaa kaba mid a oo dhammaantood wada axmed ciddii magacooda ahayd mujaladka axmed mooye cid kale kuma sugna oo khadkiisii ku qoran inuu haysto ciraaqiye laakiin kitaab la taam yeelay maaha bal adigu taasi way jiraan kutubta ducafada iyada ay u dejiyeen culimadu aada bay u badan tahay oo dee bukhaari iyo nase iyo cuqayl iyo ibnu xibbaan iyo saaji iyo daaraqmiyo adigu way fara badanyihin malaa kitaabka ibnu cadiid ayaana ugu weyn ee kaamil la yidhaaho kitaabka ibnu cadiid ee kamil la yidhaahaana waa kitaab aada u weyn oo axaadiis badanna waa ku uu soo arooriyaa bal raawiga markuu taabanayo kol haddii axaadiistiisii uu ku samayn karo bal inuu dee soo eego axaadiistiisii ga isha intuu soo mariyo soo eego bal xadiidkiisa wax lagu inkira iyo axaadiistaasi inay leedahay si ruuxii axaadiistiisu kolba waxa ay tahay xukunkeed looba siiyana uu laba yimaada laakiin mid baa jirto dee haddii kaamil ba idin soo gala ama dee si kale imaka fikraha aad ku ogaanaysaano walow alkaamil fi ducafaa cunwaankuyo dadkii ducafada ahayd haddana kumuu gaabsan dadkii ducafada ahaaye in alla nin kasta oo lagu sheegay dee ciduun ay tidhi hadal si aan dee barhkood waa daafacaya oo maaha uun dee inuu isaga agtiisa ay daciif ku yiine kullu man tukullima fiihi ama dee ruux xataa wixii siqa haba ahaado bal siqa heerka ugu sarreeya haba noqdo kalaamkaasi marduud haba noqdee haddii ciduun ay hadal tidhi uu soo aroorinaya oo isagu markaa cid kastoo saasaba waa soo arooriyey dee kolle cuqaylina mala waa saasoo kaleo dee bal markaa waxaa la mid oo dariiqaa raacay miisaan dahabi kitaabkiisa miisaan alictidaal oo kitaab nafci badan ah fii naqdi arijaal wuxuu isaguna dee dadkii dacafada ahaa matruukiintii wadaaciintii waa ku sheegay waana dadka badan bay noqon dad badan oo iyagu siqaatu ruwaad ahna kitaabkiisa waa isagoo ibnu cadi buu dariiqadiisii maray eh ayuu kuba sheegay laakiin muxuu soo arooriyay dadkaas waa hadalkan dee ama kutubu dacafaa dikrigoodu ku soo arooray oo kale bal markaa kutubu dacafaa dikrigooda ku soo arooray oo kale waa in badan si u daafaco dee maka waxa weeyaan cali bnu madiini oo kale oo kitaabka tarjamo ku leh oo cuqayli kitaabkiisa dacafada ku soo arooriya waana nin cuqayli iyo cali bnu madiini marka la isbaaldhigo dee cali bnu madiini dabaqaad iyo maraatib ka horeeyo oo kaba sarreeyo ayaa difaaciisii maxaa kaba mid ahaa hadaladii uu dee dahabi lahaa ama laka caqlu ya cuqayli waa nin dee isna mi-aatu sinin hortii dhintay oo sidaa ula hadlayay war cuqayli o nin caqli la miaadahay ninkaad sheegaysa kitaabka aad ku sheegtay ninkuu yahay mianaad ogeyn wayo caqli miaanu ku sugnaano cuqayli oo dadkaasa kollina kolkol kutubta waxyaalaad qariibsan kartaa oo dee rag aan ahaydba inaan la hadal qaadin asal ahaan ayay kolkol kalaam nin iska yidhi ayay kuba sheegayaanoo kitaab buu ka soo gaabiyey kitaabkiisan imika miisaanka yar oo sidan taqriibka nawowi taqriibka xaafid u shabaho alfaad kooban uun dee sadar yaroo kooban uu turjamadii kaba dhigayo ruuxiina kuba sheegayo waana laba jisiya buu ku madbacaysayo almuqni fi dacafa baa la yidhaha kitaab naafica waayo hadal yaroo kooban oo sidaa taqriib oo kale ayaa kuba sugan laakiin de kitaabkii rag badan oo siqaadkii aa kuba jiro bal kitaabka waxaad arkay bukhaari oo kuba sugan oo bal markaa uu kaba cabirayo tarakahu raasiyani liajli lafdi oo kale labadii raazi baa ka tegay keli masaladii lafdiga waa masale imakaanan waxa ay dee tahay aanan imaka halkan ka sheegahayn ama ka baadhayna laakiin kolkol waxaa da in lagaba dhowroobay ahaydba walow uu mid islaasimiyo axad saxaabada kamida miisaan kuma sugna la arko dee kutubta qaarkood aday kuma sugan yihiin iyo kuma sugnaa aimada matbuuciintii asxaabulmadaahibba axad kama mida oo aimada matbuuciinta dee sanahood iyo ammaantood ay faaftayna iyadna axad kamida kitaabka miisaan kuma sugnaa markaa nusqooyinkiisa qaar waxa dhaca oo qaarkood dhacay oo ah abu xaniifa inuu tarjamo halka nuunka ku leeyahay ee kolley waa tarjamo madsuusa oo la dhexgeliya waayo marka horu taa sheegay inaanu aimada matbuuciinta ee madaahibta axar ka mid ah aanu kuba sheegahayn marka kitaabka dahabi waxa uu xaafid ibnu xajar isagu kitaab buu dejiyey isna aada u naafica oo lisaan lmiisan la yidhaha isna waa madbacaysan yahi waliba dabacaadka dabcadan ugu dambaysa ee dee cabdilfatax buuquda weliba dhimashadiisii dabeed baan filaya inay soo baxday ha ee uu isagu taxaqiiqeeda lahaa baana ugu mudan dabacaadkiisa bal markaa dabcada kitaabkaas oo kale kitaabkii miisaan ee ictidaal ayuu hadalkiisii dhigtaa wixii uu ku kordhinayo iyo ciddii uu kaba tegayo ziyaadaadana waa sheegaya dad badan buu kordhiyaa kelimaad dee jarx iyo tacdiil kuwa tacalluqsan oo kitaabkii ku sugnayn asalkaana way ku sugantahe laakiin isaguna shardigiisa ah hadduu ninkan miisaan ku sugnaa tarjamo ku leeyay tahdiib tahdiib ulkamaal ama tahdiibu tahdiib uu tarjamo ku leeyahay ama dee daciifba ha ahaadee ma soo dhiganayo dee tarjamadiisa xaggaasaa loo doonaya ee waa ciddii aan tarjamo ku lahayn tahdiibkan ee umuhaadka ama ususha lixdaa rijaashooda aan kaba mid ahayn kutubta ay leeyihin rijaashooda iyo ruwaadooda ayuu halkan isaga ku dhiganaya qeybtaasuu kaba tegay markaa xafid kitaabka miisaanna tatimuu ku leeyahay sheekhan ciraaqi oo mujalad dee uu ku taam yeelay dabcaadka qaar miisaanna way la socdaan oo dee dabcaan arkay oo kolley hargeysaan ku arkay kollaan xagaabaxu joogo masjid ii dhowaana taalay toddoba mujallad ba helo macaa waxaa la socotay tatimadan ciraaqi walo dabcaadka mashhuurka miisaan gaar ay tahay laakiin tatimada ciraaqina waa la maduceeye bal kutubtaasi waa jirtaa dee waxaa soo raacaya marka haddana kutubta kutubta badan ee taraajibta si guud ama umuhaadka ha noqoto ama kutubta masaaniida haba noqoto san afartan dee aimada madaahibu kutubtoodaas oo kale wixii rijaal kuba sugnaa tacdiilu manfacaha ciraaq maya xaafid leeyahay iyo dee xuseyni kitaabkiisa kaba sii horeeya iyo haba noqotee kutubta caynkaasana waxaa ku sugan iyadana dee dadkii dacafada dadkii siqaadka intuba ay ku wada jiraan oo tarjamadoodii bal marka waxaan leenahay masaadirta aan ka helayna aad bay u badan tahay kutubta xataa taariikhda magaalooyinka ayaa kaba mida oo ciddii magaalooyinka gashaybaa tarjamo ku leh iyadana tawsiiq iyo tajriixba way kuba sugan tahay oo taasna way kuba sugnaan bal markaa kutubtaasi way badan tahay masaadirtii waa taa macrifadooda dee ruuxii macrifada doonaya meelaheeda raggaa inuu garto halkoodii buu doonanayaa meelaha maaha haddaba wacni waxaad u ihtimaamtaa bicilmi ljarxi watacdiili cilmiga cilmu ljarxi watacdiil fainahu cilmigaas cilmu ljarxi watacdiil macnaa cinaayadaada sii ihtimaamkaaga weyn sii ijcalu min cinaayatik fainahu isagu almirqaat waa sallaam buu u yahay waa wixii sallaamkaba u noqonaya mirqaat marqaatna waa la xarakeeyo labada wajbo way kuba banaan tahay mirqaat iyo marqaat fainahu lmirqaatu mirqaat ama salaam buu u noqonayaa iyo waxdee bal markaas oo halkuu salaam noqonaya lagu gaadho litafsiili tafdiil baa idintaa le daadka un dhibicda masaxo litafsiili kala sooc la kala sooco bayna asaxiixi xadiidkii saxiixa ahaa iyo wasatiibi waayo cilmu jarxi watacdiil waxaa asal uu yahay matan macrifatu siqaat wadacafa xadiidkii saxiixa iyo kii daciifkaaba si lagu kala garanayay fainahu jarxi cilmiga jarxi iyo tacdiil almirqaat wuxuu mirqaat u yahay wixii dee loo fuulayey ee lagu gaadhayay litafsiili kala saar la kala sooco bayna saxiix xadiidkii saxiixa ahaa iyo wasaqiimi kii isagu daciifka ahaa laakiin waxdar ka digtoona o adigu bal haddaad aqoontaa yeelata weeye dee aqoontii mahaynima gaadhsiisnin be aqoontaa aada raawina wax kaga sheegi karta kusaa markaa raawina aada tawsiiqin karta raawina aada tajriixin karto oo doonaysa halkaa inaad ka hadasho adoo aqoontiila maaha qolaan ina iskaba hadlo iyo ruuxuna dee marka horena waa ruux isaga naftiisa ee cadaalo iyo siqo iyo waxyaala u sugnaatay kaasunba hadalkiisuna muctabar noqonaya ee ruuxa wuxuu yahayba la garanahayn isagiiba bal markaa xaalkiisu aanu ahayn si oo yidhaha haddana waan ka hadlayaa dee kalaamkiisu marduudunbuu noqone bal ka digtoonow xataa haddaad ehel u tahay waxdan in qaradin ujeedo in markaa ama qarad xataa tawsiiqaaga ama tajriixaagu inaanay ahayn uun naseexo inaanay ahayn ikhlaas iyo umuuraha dhowritaankeed iska ilaaliyo ujeedo kale ay noqoto waayo ujeedooyinkuna way iska badan yihin dadka aqraantoo kale cadaawa soo gasha waxaa soo gelaya ruuxa tacasub oo dee waqtigoodii horena way badnayd kol itijaah ictiqaadiyaa badnaa kol itijaah madhabeed baa badnay kol imika waa kan itijaah fikriga badan yahay oo ruuxii ruuxan fikri ahaan bay ku kala duwan yihiin itij ahaan bay ku kala duwan yihiin bal waxyaalaha ee ay markaa kala iyaga qabaan bay ku kala duwan yihiin oo tiibaa cadaawo keenaysa cadaawo ruuxu ku tashriixiyo waxaanu huwinayaa libaaskii aljarxu watacdiir iyo nasiixo wuxuna maaha waa waxaan ka dhexeeya daraaddeed iyo waa qarad kale uun taas baa keentay haddaba bal umuuraha inay arrintaadu noqoto ka digtoona waxdar min qaradin sababtuna min qarad faljarxu jarxigu ruux muslimo la jaraaxeeya ayu khatar khaasatan jarxigu dee waa sii khatar badan yahay oo macnaa waxa weya waxaad tan u digtoonaanaysaa laba xaalo weeye waa ruuxii isagu mutasadi lidalik labada dhinacba ujeedo iyo qarad aan ahayn tan naseexo aan ahayn inuu iska ilaaliyo weeye sababtuna waayo maqaam aada u khatar badan ibnu daqiiq lciid baa hadal weyn buu lahaayo u lahaa أعراض المسلمين حفة من حفر النار وقف على شفيرها ضائفتان من الناس المحدثين والحكام dadka acraabda muslimiinteede waa kan ina cirdiga dadku isaguna waa maxmi ama xaaraanba weeye waa xur buu leeyahay waa xufro xufrooyinka naar ka mid oo ruuxii had iyo goor acraabdooda ku dhaca inay dembi buu ku dhacayaa wax naar lagu tago markaasuu leeyahay godkaa naareed ee acraabda muslimiinta waxaa qarkeeda joogsaday oo dee khatar u ah weeye laba qolo qudaada oo iyaguna waa kuwan dee markay shahaado iyo waxyaala noqoto jarxi iyo tacdiil iyo ruuxa shahaadadiisa aqbalaan iyo ruuxaani aqbalin marka taas haddii qarab soo galo oo hawa ay soo gasho ujeedo kale soo gasho dee waa xufradii iyo muxadisiinto isagana waa kuwa dee ruwaadii kaba hadlaya hebel baa samiye hebel baa daciif iyo hebel baa beenaalaaleh iyadna qarad hadduu soo galo dee waa godkii oo marka waa khatar aada u adag waa say laga sheegay raggaa hore barhkoodoo kale man araada bi su-an falyajcalhu allahu muxadisan aw xaaki aw qaadiyan ninka xumaan ila habaar buu uga dhigayaaba ninka adiga xumaan ila doonaya ilaahay muxadisa ka dhigo ama qaadi ha ka dhigo ujeedadu dee khatartaasu ku sugayo waa habaar waa habaar ayuu leeyahy ninka halkaasi dee khatartaasu ku jiraa dee nin ilaahay badbaadiya u mooye bal haddaba khatartaa weeye baa jirta ee ruuxa isdhowra weeyo laba xaalamid weeye hadduu isagoo ruuxii hubsan ama dee hawo iyo qarad kale soo galay uu iska tacdiiriyo yidhaaha ninkani waa cadli taasna ay keentay riwaayadiisi in lagu aqbalo muxuu noqonayaa min xukum aan sugnayn sugay inay axkaam aan sugnaateen baa tacdiilkiisii ku sugnaanayso xukum aan sugnayn sugay buu noqono marka maxaa loogaba baqan inuu ka mid noqdo ruux werinayo xadiis uu malaynayo inuu been yahay oo dee xadiidkii aynu horeba kitaabka uguma soo marnay saxiixa muslim muqadimaduna kuma sugnaan hadduu ruuxu isagana saas oo kale taxarus la-aan iyo xadar la-aan iska tajriixiyana ama hawa ay soo gasho ilaa dhowr amrina uu tiriyaayo uu bal markaa ku tiriyo sheekha ibnu daqiiq alciid oo waxyaalaha keena sharaxay kuma sugantahy shan arrimood oo inta badan waxyaalaha keena adigu bal hadduu taasna qarad ay noqoto tajriixiisu na waxa ay noqonaysaa inuu isaga ku dhiiraday ruux muslima inuu ku sunto sumad xun oo dee weligii ku baaqi noqonaysa ceebtiisa ay ku baaqi noqonayso berina ka yahay inuu kuba sunto oo halkaasna